halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid a hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhagaysan kartaan barta internetka v o a somali com
galab wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa waa jimce labayo labaatanka bisha mey labada kun iyo shan iyo tobanka idaacadda galabnimona wadajir waxaa idiinku daadihinaya anigoo ah sahre ciidla nuur iyo caashe ibraahin aadan caashe cuud
qodobada ahaan idaacaddeenna galabnimo ee galabtoo jimca idinku hayno waxaa ka mid a dabley ka tirsan ururka al-shabaab oo galay degmo yar oo ka tirsan gobolka waqooyi bari kenya dowladda kenya ayaa sheegtay inay xoog uga soo saareen laakiin dadka degaanka waxay leeyihiin isaga iyaga ayaa isku isaga baxay
way iskaga baxeen meesha laguma dulalka hadee laguma dagaalamin oon aaminsanahay hadiiba lagu dagaalami lahaa shicibkaas iyo dadka inuu khasaaro weyn soo gaari lahaa
waxaa kaloo aannu idiin haynaa qaxoonti ka tegay dalka yeman oo gaadhay magaalada boosaaso iyo weliba
soomaaliya waxay noqotay meel mashruuc ah oo aanan dhammaanin mashruucaasna oo ah inay ciidamo fara badan oo ajaanib ah ay joogaan oo hawshii muddo gaaban lagu soo afjarin lahaana ay wakhti dheer qaadato marka sideedana beesha caalamka ciidanku uma dhisayso waa wasiirkii hore ee gaashaandhigga ah cabdixakiin fiqii oo ka qaybgalaya barnaamijka faaqidaadda oo aan uga hadlayno sida dib loogu soo dhisayo ciidamada soomaaliya balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka
dable ka tirsan ururka al-shabaab ayaa la sheegay inay weerareen oo ay gudaha u galeen degmooyin ka tirsan gobolka waqooyi bari ee dalka kenya wararka ayaa sheegaya in dablaydu ay gashay gudaha degmada loo yaqaano yumbis oo gaariso ka tirsan iyo weliba deegaano kale wasaaradda amniga ee dalka kenya ayaa xaqiijisay arrintan iyagoo sheegay in dabley halkaasi laga saaray kadib markii ay ciidamada amnigu ay dagaal la galeen dablayda al-shabaab ayay wararku sheegayaan ka hor intii aan halkaasi laga saarin inay ka taageen calanka madow ee iyaga u gaarka al-shabaab ayaa bishii hore weerar gudaha ugu galay jaamacadda magaalada gaarisa halkaasi oo la sheegay inay ku dileen in ka badan boqol iyo siddeed iyo afartan qof oo arday u badan al-shabaab ayaa wacad ku maray in ay sii wadi doonaan weerarada ah ay ku hayaan dalka kenya iyagoo sheegay inay kaga aargudanayaan joogitaankooda ciidamada kenya ee ku sugan gudaha dalka soomaaliya
kooxda daacish ayaa jimcahana sii waday inay isku ballaariso waqooyiga dalka siiriya iyada oo la wareegtay cisbitaal ay xoogaga dowladda haysteen muddo toddobaadyo ah kooxda xuquuqda aadanaha ee la socota arrimaha siiriya ayaa sheegaysa in kooxda xiriirka la leh alqaacida ee al nusra ay si buuxda ula wareegtay gacankuhaynta guud ahaan cisbitaalka oo ku yaala nawaaxiga deegaanka la yidhaahdo jisrael shuguur daraasino ka tirsan askarta dowladda iyo dad kale ayaa ku jiray gudaha cisbitaalka tan iyo dabayaaqadii bishii abril xaaladday hadda ku sugan yihiin ayaan loogeyn dadkaasi inkastoo ay al nusra ku sheegtay boggeeda twitterka in askarta la raadkooda ilaa hadda lagu daba jiro al nusra ayaa bishii hore la wareegtay gacanku haynta deegaanka jisrael shuur oo ah magaalo halbowle u ah taas oo ahayd mid ka mid ah goobtii u dambeysay ee meelaha ay dowladda xoogga ku lahayd ee deegaanka la yidhaahdo idlib dagaalyahanada waa dagaalyahanada madaxweyne bashaar al asad ayaa ku tabcaanay caabinno isdaba joog ah oo ay ku hayeen kooxda islaamiyiinta ah maalmihii u dambeeyey kooxda daacish ayaa toddobaadkan ku khasabtay askarta dowladda in ay ka baxaan magaalada qadiimka ah ee layidhaahdo balmeyra iyada oo ay halisa ku jiraan in haraadiga taariikhiga ah ee labada kun ee sano jira ay baaba'aan dad goobjoogayaala ayaa sheegay in qofisa soo miidaamiyey uu waxyaabihii qarxa ee uu sitay uu ku qarxiyey gudaha masjid ay shiicadu leedahay oo ku yaala bariga dalka sacuudi arabiya iyadoo aan la ogeyn tirada dhimashada iyo dhaawaca ee qaraxaasi geystay qaraxan baaxadda leh ayaa dhacay intii lagu guda jiray tukashada salaada jimcaha ee masjidka imaam cali oo ku yaala deegaanka kaatif oo ah magaalo ku taalla xeebta bari oo ay ku badan yihiin boqortooyada sunniga ahi wakaaladda wararka ee ay maamusho dowladdu ayaa xaqiijisay in qaraxaasi uu ka dhacay masjidka ku yaala kaateef waxaana ay sheegeen in faahfaahin dheeraada ay dhowaan ka soo saari doonaan sawirada la soo geliyey shabakadaha iyo bulshadu ku xidhiidho ayaa muujinayey dad dhaawaca amaba dhintay oo laga soo saarayo gudaha dhismahaasi islamarkaana lagu daadguraynayo gawaadhida gurmudka ee ambalaasyada oo yaalay bannaanka hore ee masjidka ma jirto ilaa haatan cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi mana jirto xaqiijin ku saabsan tirada dadka ku dhimatay amaba ku dhaawacantay weerarada noocan oo kale ah ayaa aada ugu yar dalka sacuudi arabiya inkasta oo waddanku uu xuduud dheer la leeyahay dalalka ciraaq iyo yeman labadaasi waddan oo ay haysato deganaanshiya la-aan ballaadhan diblomaasi sare oo maraykan ah ayaa sheegaya in muslimiinta miyamar ee rohingaha ah kuwaas oo ka soo cararayay saboolnimo iyo dhibaato ku haysata waddanka ay tahay in ay helaan siduu hadalka u yiri dhalasho taasoo ah waddo gacan lagaga geysanayo in xal loo helo xiisadda bini-aadminimo ee hadda ka taagan gobolka dadka u badan dalka myanmar oo sidoo kalena loo yaqaana baarma oo haysta diinta budistaha ayaa muwaadinnimo u diidan muslimiinta rohingaha kuwo kalena waxa ayba u diidan yihiin xuquuqihii asaasiga ahaa ee bini'aadminimo qiyaastii saddex kun oo qaxooti iyo muhaajiriin ah oo badankood ay yihiin rohinga ka soo cararaya myanmar iyo bangaladesh ayaa loo gurmanayay amaba iska dhex joogay badda ku taalla koonfur bari eshiya tobankii maalmood ee lasoo dhaafay
galab wanaagsan jimco wanaagsan baanu dhegaystayaal idin leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan halkaad nagala socotaan waa v o e washington sidaad wararkaba ku maqlayseen dabley ka tirsan ururka al-shabaab ayaa la sheegay inay qabsadeen deegaanka oo deegaanka yombis oo ku yaala waqooyi bari ee dalka kenya dowladda kenya waxay xaqiijisay in debledaasi ay qabsadeen degmadaasi hoos timaada gaarisa waxaana wasaaradda amnigu sheegtay in ciidamada amnigu ay dagaal la galeen xoogna ay kaga saareen debleydii halkaasi qabsatay laakiin dad goobjoogayaala ayaa v o eda u sheegay in dableydu ay saacado halkaasi haysteen kadibna ay si iskooda iskaga baxeen cabdicasiis xuseen ayaa arrimahaasi ka waraystay nuur barre cali oo horey u ahaa mudane deegaankaasi laga soo doorto deegaanka halkaa anaga kuma aan sugnayn laakiin ay caruurtii iyo macal dadkii odayaashii iyo deegaanka dhan baa ku sugnaa kana casirkii xildhibaanahaas ayay maaragtay meel magaalada aan ka dheereen masuuliyada boos ayay imaadeen karba xagga aan duhur ooga soo baxday waa isxagadiy askabti dib ayay u noqotay nimanku way soo socdeen uleeyihiin bakarki imaadeen marka xabado ayay soo isrideen oo oo ay hadda waxu suugmeen markaas ma jirin dadkii ugu argagaxo waa la kala cararo duurkaa la kala qaaday marka dadkii way la hadleen waa gartay markaad ma la og yahay tirada maleeshiyada soo gashay tuuladaasi intay ahaayeen walaan tira sax lama iska argabixin ilaa xalay waxay rabini jireen ilaa afartan qof way dhanaayeen mar waxay ku dhahayn soddon mar labaatan dadku iska argabixin mar ugu yaraan tirada ugu yar ay sheegeen waxay ahayd sideed iyo toban inta war oo aan ka hayno marka ma lug bay kusoo galeen tuulada mise baabuur bay wateen maya lug bay kusoo galeen lug bay kusoo galeen waa tahay xaggey ka yimaadeen markaad dableydan xaggey ka soo baxeen intaanay tuuladan iman horka waxaan kuu sheegi dadkan waa dad soomaali soomaalida markaad u taqaano iyo dalkan kenyaankan developmentan waa lamide ama masayda ama surkaanaha iyo waxaan kulli waa dadka lugeeyo oo haddana wakti aadan xira la joogaa lagu jiraa kiimadi baabuurka iska dadkan marka dadkan waxaan hadda filaynaa inay ka imaadeen xagga iyo soomaaliya inay ka imaadeen meeshaasoo hadda weliba hadda waxoogaa sagaashan kilomiter ayay u jirtaa yunka suduusta soomaaliya sagaashan kilomiter ayay u jirtaa waa tahay tuulada dadkii ay kula kulmeen dableydan al-shabaab maxay u sheegeen dadka dadka horta waxay dhaheen isgudiye annaga waxaan idin imid ma jirto ciidamada dowladda ma rabno inaan la dagaalano waxaan idin doonahayno ma jireen isgudiya marka marka wacdi ayay u bilaabeen oo way wacdiyeen dadka marka haweenkan waxay dhaheen xijaab jilbaabka xeebka oo maaragtay si fiican oo jilbaab aan socdana waxyaalahan bay ku hadleen waa tahay wararka qaarkood waxay sheegayaan in tuuladan markii ay qabsadeen ay calankooda ka taageen calanka ururka al-shabaab laga taagay meesha macluumaadkaasi ma ka warhaysa adigu haa sidaasay noogu sheegeen shicibka calan madowga meesha ku sureen meesha darafka xoolaha ay ka cabaayeen calan madowga ku sureen saas ayay la yidhaahdeen dadka joogay meesha waata wasaaradda amniga kenya iyadu way xaqiijisay in dableydu ay soo galeen meesha laakiin wasaaraddu waxay beeninaysaa in dableydu meesha ay qabsadeen oo waxay leeyihiin may qabsan oo waanu fashilinay qorshahaasi oo ciidamada ammaanka ayaa dagaal la galay marka ma jirta arrintaasi maya taas waxba kama jiro walaal meesha horta ciidanka jooga hor ayaa looga sii qaaday wax ciidan oo jooga ma jirin laakiin kormeel ayay ku sameeyaan ciidamada mar walba duulka kormeel ayay ku sameeyaan oo way wareegaan oo maaragtay way tagaan laakiin socod ay batrool gareeyaan ma ogiyo ciidan deganaa meesha intee in leeg bay markaa tuulada ku sugnaayeen maleeshiyadan al-shabaab ee ka tirsan marka dadka way argagixeen oo bar waxay la dhaheen waxay ka dhexeen kow iyo tobankii ee subaxnimo mar waxayna dhaheen sideedii xiriirnimo ay ka baxeen mar waxayna dhaheen todobadii ay ka baxeen oo markaa dee ciidanka daraf ahaan ayuu uga dege- uga maaragtay iska raashin karsadeen meesha waxay ku karsadeen cunto magaaladay ka gaseen meesha waa magaalihii way iska karsadeen way dhexjoogeen dadka way wacdiyeen marka saacadda dhabta ee ilaaha naga og yaa markaa ka saaray en, tuulada ma iskood bay isaga baxeen mise en, ciidamadii kenya ayaa intay meeshii tageen ka saaray horta nimankan inay ciidamo kenya kusoo hooleeyihiin way waayeen sida casirkana meesha wax lagu dagaalamo inay ciidamo ku dhow yihiin kor iyo hoosba laga jirana way ogaayeen marka say u muuqato nimankan shaqadoodana waa ku fooq dhaqaaqe maaragtay way iskaga baxeen meesha laguma tuulada hadee laguma dagaalamin oon aaminsanahay hadiiba lagu dagaalami lahaa shucubkaas iyo dadka inuu khasaare weyn soo gaari lahaa laguma dagaalamin meeshan Waa- waa- way iskaga baxeen ayagaa iskaga baxeen waa tahay waxaa jira en, nuur in habeenkii en, eh, eh, talaadada ahaydna laba habeen ka hor waxaa la sheegayaa in dabley al-shabaab ka tirsan in gaarisa en, eh, magaaladeeda dhinaca ka mida masaajid ku yaalla intay soo galeen ay muddo saacada haysteen dadkana ugu qudbadeeyeen Eh, arrintaas maxaad iyadana kala socotaa walaalo wa- waan la soconnaa arrintaa way sugan tahay telefoonadana waan ka maqalnay idaacadaana waan ka maqalnay dadka halkaa degana deegaanka waa isla deegaanka imid meesha iyada tunkish ayaa la yihahda anoo dhalinyare looda ayaan ku raaci jiray marka dadka degana waa isla dadkii way jirtaa way tageen meeshaas inay shicibka dheen isdejiyo oo waxba idinla doonayno ka badbeeyeen meeshana way noo sheegeen siifafka iyo nimankan kale un madaxa de dowladda kuwan baa raadsanayn waxaad yeeleysin tuusiya inay sidaa dheheen waan maqalna taasna maqallaynu u tahay wayna sugan tahay oo dadka de waa isla dadkayna un maaragtay waanu ka maqalnay warkaas waa sugan yahay way jirta taasna kaasi wuxuu ahaa nuur barre cali oo hore uga tirsanaaha mudane laga soo doorto deegaanka yumbis oo hoostaga gaarisa oo maanta la sheegay inay al-shabaab weerartay wuxuu khadka telefoonka ugu warramay cabdicasiis xuseen cusmaan
galab jimcaha oo wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan waxaa maanta dekeda magaalada boosaaso gaaray dooni siday in ka badan lix boqol oo qof oo ka soo cararay dagaalada ka socda dalka yemen kuwaasoo isugu jira soomaali iyo yemeniyiin dhinaca kalena madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas oo maanta gaaray magaalada boosaaso ayaa sheegay in dagaalka ka socda yemen uu saameyn ku yeelan karo amniga iyo dhaqaalaha puntland waxaanu dadka puntland ugu baaqay in ay si wanaagsan u soo dhoweeyaan dadka dalkaasi ka soo qaxaya rofesor gaas ayaa shir jaraa-id ku qabtay magaalada boosaaso islamarkaana ka hadlay isaga oo ka hadlay amniga puntland faadimo yaasiin jaamac ayaa warbixintan kasoo dirtay boosaaso madaxweynaha ayaa shirkan jaraa-id waxa uu ku sheegay inay adkaynayaan ammaanka puntland islamarkaasna ay la dagaalami doonaan cid kasta oo amniga khalkhal gelinaysa guda iyo dibadba annagoo isku duuban inaannu ka hor nimaadno cid kasta oo khalkhal gelinaysa nabadgelyada iyo ammaanka iyo kala dambaynta ee puntland waa iska celinaynaa cid kasta oo na soo aadda ciddoo doonta ha noqotay ee guda iyo dabadba madaxweynaha ayaa sidoo kale shirkan jaraa-id ku sheegay in dagaalka ka socda dalka yemen ee sababay barakaca uu saameyn ku yeelan karo ammaanka iyo dhaqaalaha puntland waxaana uu mahadgaaro u celiyey shacabka iyo maamulka puntland sida ay isaga xilsaareen soo dhoweynta dadkaas isagoo dalka yemen ku tilmaamay mid abaal ku leh dadka soomaaliyeed sidaa darteedna uu ku baaqayo in gurmad loo fidiyo qaxootiga dalkaas waxaa lagu soo zaa'iday qaxooti badan ee oo soomaali iyo ajnabiba leh gaar ahaan yemaniyiin ka imanaya dalka yeman oo runtii aan ka xunnahay inuu ka dhacay burbur dowladeed Ee, taasina marka waxay saameyn ku yeelanaysaa xaaladda ka jirta gobolka dhan amni bay ku yeelan kartaa dhan dhaqaaley ku yeelan kartaa dhan ijtimaaciyana waa ku yeelan kartaa xaalad lagu soo zaa'iday weeye laftigeeda in wax la ka qabasho u baahan tahay aad baan ugu faraxsanahay runtii kuna ammaanaya ee shacbiga reer puntland gaar ahaan reer boosaasood ganacsate iyo xukuumad iyo dowladba sida loogu istaaga in la soo dhoweeyo dadkaas soomaaliyeed iyo dadka muslimiinta ah oo dhibaatadu gaartay yaman wadankii waxa weeye soo- wadan aanu u qaxnay marka anagu dalkeenu burburay haddana marka inaanu ee, abaalka celinno oo dadkaas soo dhoweyno ayaan aada ugu baaqayaa waad samayseen Een, runtii tallaabo ku dayasho mudan ayaa dad ku soo biyeen ganacsato shacab een, aad baa loogu istaagay dadkaas marka in lasii wado taageerada insha allahu waxaan rajeynayaa ilaahay inuu iska fududayn doono ee dhibta ka jirta yeman dadkaasina dhowto ay dalkooda ku laaban doonaan muddadii uu safarka ku jiray madaxweynaha puntland waxa uu soo dhagax dhigay waddo laami ah oo ka leexanaysa tuulada ceeldaahir oo qiyaastii sagaashan kilomitir u jirta magaalada boosaaso taasoo laga hirgelinayo gobolada sanaag bari ee puntland faadime yaasiin jaamac v o a boosaaso
halkaasi aad naga dhegaysanaysaan waa v o a washington wasiirka arrimaha dibadda ee qatar khaalid bin maxamed catiya iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta booqasho ku tegey magaalada muqdisho wasiirka ayaa xarunta madaxtooyada kula kulmay madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya wasiirka arrimaha dibadda iyo isaga oo kala hadlay mashaariicay dowladda qatar ay ka wado dalka soomaaliya qadiyadda yeman iyo xaaladda qaxootiga soomaaliyeed ee yeman iyo weliba arrimaha dhaqaalaha iyo caafimaadka
mar kale jimco wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii toddobaadlaha ahaa ee faaqidaada toddobaadka waxaa toddobaadkan soo diyaarisay soona jeedinaysa sahre cabdi axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda ee toddobaadka waayadanba waxaa socday iskudayo ay dowladda soomaaliya ku doonayso inay isugu keento ciidamadii qaranka soomaaliya oo xooggan hindisahaasi oo ay beesha caalamku dhinac ka wado waxaa sidoo kale ku howlan guud ahaanba dowladda gaar ahaanna wasaaradda gaashaandhigga iyadoo haatanba wasiirka gaashaandhigga uu socdaal ku salaysan ciidamo qoris uu ku joogo magaalada kismaayo waa qodobka aynu kaga hadlayno toddobaadkan barnaamijkeenna faaqidaadda sida suurtagal ay u tahay in ciidamo qaranoo soomaaliyeed oo xooggan dib loo unko waxaa barnaamijka igala qaybgalaya kuna jira khadadka teleefoonka jenaraal maxamed nuur galaal oo ka mid ahaa saraakiishii hore ee soomaaliya kuna sugan magaalada muqdisho ahna khabiir xagga ciidamada milatariga sidoo kale barnaamijka waxaa ka qaybgalaya doctor ibraahim faarax bursaliid oo ah bare jaamacadda nairobi university ka tirsan kuna sugan magaalada nairobi kana faallooda arrimaha siyaasadda geeska afrika iyo sidoo kale wasiirkii hore gaashaandhigga cabdixakiim maxamuud fiqi oo ku sugan magaalada tan washington balse intaynu barnaamijka gudagelin aynu wada dhegaysanna warbixin ku salaysan dibudhiska ciidamada soomaaliya iyo isdhexgal lagu sameeyey ciidamada oo uu noo diyaariyey waryahayaga xuseen barre aadan ciidamada qaranka ee soomaaliya ayaa la burburay burburkii dowladdii dhexe iyo dagaaladii sokeeye ee ka dambeeyey dhowaan ayay ahayd haddaba markii uu madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu ku dhawaaqay in qorshuhu yahay in la isku dhafo ciidamada islamarkaana dib loo soo dhiso ciidan qaran oo awood leh haddaba waa maxay caqabadaha ka hor iman kara tallaabadan waxaa inoo faahfaahinaya jenaraal cabdinaasir maxamuud oo ah khabiir dhinaca arrimaha ciidamada ah oo ku sugan magaalada muqdisho caqabadaha hortaageen waxa weeye wixii horta waxay noqdeen gobollo iyo qabiil iyo waxyaaba baaba oo dowladnimadii iyo soomaalinimadii soo dhex galay marka dhibaatada ka hor imaan karta waxay tahay waa dhaqaale xumo oo aanay dowladdu dhaqaale ku filan aanay lahayn dadkii oo aan dowladnimada u bislayn yani muxuu ahayt u janjeera xagga qabiilka marka waxaan isleeyahay caqabado yaryar waa iska jiri karaan laakiin waa mid laga gudbi karo haddii loo dhabar adeego isku dhafka ciidamada iyo dhawaaqa ka soo yeedhay madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa waxaa durba walaac ka muujiyey madaxweynaha somalilan axmed siilaanyo oo ku tilmaamay arrin qalalaase abuuraysa waxaan ognahay in dawaanahan la wado hindise ciidamo lagu dhisayo soomaaliya kaasoo dalal ka mida beesha caalamku ku garab siinaya madaxda soomaaliya ayaa iyaguna ku celceliya inay ciidamadeedu u abuurayaan soo celinta midnimadii soomaaliya ee burburtay kun iyo sagaal boqol iyo koob iyo sagaashankii haddaba waxaan uga digayaa inay tallaabadani hurin doonto colaado hor leh iyo xasilooni darro ku soo korodha mantaqadda geeska afrika sidaa darteed waxaanu bulshada caalamka ugu baaqaynaa inay si quto dheer uga fadhiisadaan dhismaha ciidanka iyo hibka lagu soo daldalayo dalka soomaaliya ergeyga gaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobey u qaabilsan soomaaliya nicholas key oo mar ay v o a du arrintan wax ka weydiisay ayaa waxa uu sheegay inuu u arko sidatan
Um, as far as I can see, all waxay ila tahay sovereign inaan kaasi weydiiso states um, siilaanyo requires waxa uu xaqiiqdii ula jeedo balse anugu intaan ogahay dhammaan dalalka madaxa bannaan waxay u baahan yihiin inay dhistaan ciidan qaran soomaaliyana kama duwana dalalka kale u baahan inay dhisaan ciidan qarankooda ilaaliya haddaba sidee loo xallin karaa kala shakiga iyo kalsooni la-aanta ka dhalan karta ciidamada muddada dheerka la maqnaa ee gobollada dalka ka kala imanaya ee la isku dhafayo waa kan mar kale jenaraal cabdinaasir maxamuud waxay ila tahay aniga aragti ahaan in ciidamada la isku dhafayo ay ku wanaagsan tahay markii ciidamada la tababaro laga dhaadhacsiyo wadaniyada wadanku inuu xaq ku leeyahay iyagoo ay ku leeyihiin qabiilna inaanu qaran noqonayn mustaqbalkana iyagoo ay leeyihiin tababar fiicna la siiyo ruuxyadii wadaniyadana lagu abuuro ciidamadana gobolada ay u dhasheen mooye gobolada kale loo bedelo oo intii la isdhexgeliyo iyagoo isku dhex jira inta badan laga dhigo ciidan aan gobolkii oo u dhashay keliya aan joogin oo gobolada kale la geeyo arrintaas ayaa waxay ka no- noqon kartaa arrin kaabi karta nidaamka dowladnimo iyo kalsoonida ciidamada caqabadaha kale ee ka hor iman kara dhismaha ciidamada qaranka ayay khubarada militariga iyo dadka faalleeya siyaasaddu waxa ay qaarkood u arkaan inay tahay dalalka deriska ah oo ay ciidamo ka joogaan gudaha soomaaliya iyaga oo hoos imanaya midowda afrika saameyn waa ku yeelan karaan waana mid weyn mana ogola inta laga warqabo dowladaha qaar in soomaaliya ciidan rijliya oo xoog leh oo sidai ahaa jirta markii hore kusoo noqda laakiin so- soomaalia waxay ku baasa mabaalaseexooda loo xagtaalkana kugu nabad galaan kolay dowlad baa jirta caqabadaha hortaagana way ogyihiin cidda wax u geysan kartana way ogyihiin cidda gobolada u qaybisay oo muxuu ahayta jecel in ay maxaa gobol waliba oo meeshiisa ayaga xiriir kala yeeshana way ogyihiin marka waxaan filayaa in dowladdu ay leedahay caqli ku filan aqoon ku filan iyo waayaaragnimo ku filan maadaama ay dalka iyo dadka ayagu mas-uul ka yihiin ugu dambayntii qodobka kale ee u baahan in la iftiimiyo ayaa ah qaabkii loo kala saari lahaa siyaasadda iyo shaqada militariga iyo sida ciidanku u noqon lahaa hay-ad madax bannaan oo la jaan qaadi karta hadba xukuumaddii talada ku guulaysata iyada oo doorka ciidamaduna uu noqon karo mid badbaadiya qaranka waxaa jira markaad hadda usoo qaado usoo qaato sida masar oo kale ciidamada ayaa badbaadiyey meelo badanna ciidamada ayaa badbaadiyey ciidanku haddaanu qabiil dhex gelin ee sidii oo ahaan jira wuxuu sideetiimeeyadii ka horreeya uu yahay wax walba waa badbaadin karay laakiin ciidanka waxaa galay cudurka qabiilka dhibaatadaas ayaa ciidanka dhex gashay balse ilaahay idankiisa waxaan aaminsanahay inaanu gaarinayn kale ilaahay baa og laakiin in sideeda loo soo noqon doono doono oo ay fahmi doonaan dhibaatada ay leedahay kala gogo-a ee kala qoqobka america waad og tahay inta ay dagaalamayso haddana meesha ay joogto waad og tahay marka waxaan aaminsanahay in wakti oo isbedeli doonto laakiin culays badan oo ka sokeeyo qodobadaasi iyo kuwa kale ayaannu ku faallinaynaa barnaamijkeena faaqidaadda toddobaadka ee toddobaadkan waa tahay xuseen aad baad u mahadsan tahay haatanna bal aan barnaamijka dib ugu noqdee barnaamijka waxaa iga xusuusina waxaa igala qaybgelaya khadadka taleefanadana ku jira doctor ibraahim faarax bursalid oo bara ka ah jaamacadda nairobi university joogana nairobi wasiirkii hore ee gaashaandhigga cabdixakiim maxamuud fiqi oo ku sugan magaalada tan washington iyo sidoo kale jenaraal maxamed nuur galaal oo ka mid a saraakiishii hore ciidamada soomaaliya kuna sugan magaalada muqdisho khabiir dhinaca ciidamadana ah bal dhammaantiin kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka ee v o eda waa mahadsantahay waa ku dhowahay mahadsanid mahadsanid zahra waa hagaag Een, bal haddii aan ku hormaro jenaraal maxamed nuur galaal een, bal waxaad iga warantaa suurtagal ahaanshiyaha sida ay ku dhici karto in dib loo helo ciidamo qaran oo soomaaliya ay leedahay oo dhisma horta waxaan jeclahay inaan salaamo ragga odayaalka oo igula jira qadka ku jira sida wasiirka iyo professorka waa salaamaya adigana iyo biyahudana waa salaamaya marka hadda waa waa suuragal in maaragtay ciidan habaysan la la sameeyo marka waxay ku xiran tahay niyadda dowladda iyo taageerada ay heli karto ayay ayay ku xiran tahay marka waa hawl loo baahnaa aada iyo aadna muhiim u ah aan soo malaynaya inay adag tahay waa tahay inay adag tahay ayaad ka shanqarisay maxaa hortaagan waxaa hortaagan hadee waxa waxaa la isku daraya hadda waxaa leeyahay waa waxa on hadda la hayo waxaan ognahay eh, ragga la hayaa hadda oo askarta magaceeda eh, ku qoran inay maaragtay eh, markii lasoo xulayana inaan nidaamkii iyo karakteriyadii wax lagu xuli jiray inaan lagu soo xulin oo layska soo kaxaystay qaar inay maliishiya qabiil ahaayeen marka
What?
saas ayagoo ah haddii la yidhaahdo ha laysu keeno oo laysku daro wax weyn oo haatan in- inay ka soo baxeenaan ayaan ka ka walwalsanahay waaya waxaa yeelay maaragtay eh, waa waa waa waa waa wax khilaafsan criteriyadii lagu xuli jiray waa tahay generaal maxamed nuur galaal halkaaga ii joog haatanna waxaan een, ee, eegayaa cabdixakiim maxamuud fiqi ee, soo dhowow ee, mudane wasiirkii hore gaashaandhigga adigu een, kol dhaweyta ayaa wasaaraddaba kuugu dambeysay dabcan een, haatan waxaa wasaaradda gaashaandhigga ee wadaa dowladda soomaaliya abaabulkaasi ma dhici karta ayuu leeyahay generaal galaal adigu maxaad kaga duwan tahay Ah, marka hore waxaan salaamayaa jenaraal galaal iyo professor ibrahim sidoo kale waxaan dhihi karaa runtii caqabooyinka jira maanta oo hortaagan ama caqabad ku ah dhiska ciidamada qaranka soomaaliyeed waxaa ka mid ah iyadoo dowladdeenu ay tahay dowlad mudun ah oo ka soo baxday ah, kumeel gaar oo weliba kasii horeysay dagaallo sokeeye oo muddo dheer soo jiray marka tan xigtana iyadoo dowladda aanay ah, wada kontroolin ama xukunka dowladnimada aanay ku baahin dalka oo dhan oo meelo kamid ah oo badani ay weli joogaan nimanka eh, argagixisada ee al-shabaab waxaa kaloo wehelisa ah, dowlad goboleedyada i- oo hadda dhismaya iyo iyo do- iyo nidaamka federaalka oo aanay runtii isku aragti badan ka ahayn dowladda iyo maamulada jira hadda waata waa u gudbi doonaa waaye waan u gudbi doonaa Marka- arrintaas marka- marka Waay.
waxaan oran karaa in ciidan qaran la helana waxaa ugu horeeya kow horta in la helo stability dowlad xoog leh oo ku baahsan dalkao dhan iyo political stability-na in la helo oo ah, siyaasad degan oo horseeda dib u dhiska ciidanka xoogga soomaaliyeed iyo in la helo dhaqaale lagu dhiso runtii waad ka warqabtaan ciidan sidiisaba waxaa la dhisaa waktiga nabadda ah laakiin annaga dad soomaaliya maanta iyadoo dagaal oo ay la dagaalamayso argagixiso ayaa haddana ciidamadii dib u dhiskooda socda oo tababaro oo eh, dalalka eh, gobolka ku yaala ay soo baxayaan marka wakti bay u baahan tahay runtii laakiin waxaan oran karaa waa jidkii lagu dhisi lahaa waa lagu socdaa waktiga u baahan waayahay een, haatanna waxaan aadayaa bal dhinacaas iyo magaalada nairobi doctor ibraahim ee, faarax bursaliid soo dhowow adigu maxay kula tahay in la heli karo ee, ciidamo qaran oo soomaaliya ay leedahay dadaalka hadda dowladda ee wado see kula muuqataa inuu u hurgeli karo
sara waa mahadsan tahay wasiirka iyo janankana waan salaamaya waa ii sharaf inaan kala qayb galo doodan haddaan isku dayo inaan ka jawaabo su-aashaada waa suurtagal in isku dhaf ciidan la sameeyo waxaan u malaynayaa in dood la rabo ama ay ku fiicnaan lahayd in laga bilaabo ma ciidan in la dhisaa habboon mise in waxa jira la isku dhafaa habboon waxaa fiicnaan lahayd in ciidan qaran oo ay soomaali leedahay la dhiso waata laakiin dhinaca kale markaad ka fiirisid wax waxay dhaantaa wax la-aan in waxa hadda la haysta la isku dhafo iyadoo maanka lagu hayo muhiimadda ay leedahay in ciidan cusub la dhisana way habboonaan lahayd waa suurtagal laakiin caqabado badan baa hor yaala midda ugu horeysa uguna muhiimsanna waxaa weeye inuu jiro rabitaan siyaasadeed oo ay xukuumadda federaalka la timaada iyo iskaashi dhab ah oo ay maamulada dalka ka jira ee kale iyo guud ahaan soomaalida wax ah looga wada baahan yahay waayahay dib baan ugu noqonayaa wasiirka hore gaashaandhigga waxaad ka dhawaajisay in xilligan dhaqaalaha ku baxaya ciidamo qaran oo soomaaliya ay yeelato inaysan ahayn wax sahlan Een, wadamada beesha caalamka waxa ay taageeraan ciidamada soomaaliya kaba dhigba ee dhinaca kale waxaa soomaaliya dhaqaalo badan la geliyaa ciidamada ajaanibka ee jooga ee amisom magaceeda wata howlgalka amisom ku jooga soomaaliya haddii dhaqaalahaasi loo weeciyo ciidamada soomaaliya miyaysan kula ahayn inay dhismi karaan ciidamadii oo dib wadanku u heli kara ciidan uu leeyahay zaaro waa runtii arrin aada muhiim u ah ayaad ka dhawaajisay oo ah in kharashka faraha badan dhaqaalaha ku baxaya ciidamada ciidamada amisom haddii lagu wareejiyo dowladda soomaaliya in la geliyo ciidamada qaranka runtii waa sax kharash aada u fara badan baa ku baxa iyo dhaqaale adduunka ay ku bixiyaan ciidamada nabad ilaalinta ee amisom runtii shaqo fiican bay wadaan waana ku mahadsan yihiin laakiin runtii waa ha ha dhawaato ama ha dheeraatee waxaa dhici doonta oo waqtigoodu soo dhammaado oo ay dalka ka tagaan xilkana ay ku wareejiyaan ciidamada qaranka soomaaliyeed waaya marka haddii oo ciidanka soomaaliyeed runtii la siiyo daryeelka ay u baahan yihiin iyo qalabka ay u baahan yihiin waxaan shaki ku jirin inay hanan karaan amniga gudaha dalka sida ay horeyba u muujiyeen xaqiiqdii waad ka warqabtaan meelo muhiim ah oo caasimada dalka oo ama hadday noqon lahayd hay-adaha ama instituushonada qaranka oo ay soo weerareen argagixisada inay ayaga ahaayeen kuwii ka saaray oo runtii la dagaalamay oo muddo kooban ay uga saareen sida hadday noqon lahayd madaxtooyada baarlamaanka maxkamadii sare iyo hadday noqon lahayd u n d b da iyo xarunta amisom intaba way muujiyeen ciidamadeena runti wax badan xog ogaal ayaad u tahay maxaa hortaagan adoo hoos u daadegaya in ciidamo soomaaliya ee leedahay la abuuro lagana gudbo arrinkan ciidamo kale in soomaaliya mar walba lagu soo guro oo dhaqaalo fara badan lagu bixiyo daryeel la-aan ay ciidamadii soomaalida meelaha qaarkood ugu dandaraysan yihin runtii horta soomaaliya waxay noqotay meel mashruuca ah oo aanan dhammaanin mashruucaasna oo ah inay ciidamo fara badan oo oo ajaanib ah ay joogaan oo hawshii muddo gaaban lagu soo afjarin lahaana ay wakti dheer qaadato marka sideedana beesha caalamka ciidanku ma dhisayso xaqiiqdii sida ay ku dhawaa ka dhawaajiyeen jenaraal galaal iyo doctor ibrahimba waa rabitaan waa in marka hore rabitaan la helaa rabitaankiina waa jiraa dawladda aad bay u rabtaa inay dhisto ciidamada qaranka oo ay isku dhafto ciidan qaran la helo laakiin awoodeeda dhaqaale uma saamaxayso inay dhisto ciidankaasi ilaa ay ka hesho taageero dhaqaale oo hadday noqon lahayd waddan oo liidka qaata oo adduunka ka mid ah oo awood u leh inuu noo dhiso den caqabadaas waa laga gudbi karaa waa tahay jenaraal maxamed nuur galaal ee dad badan waxay aaminsan yihiin sida ay sheegaan soomaalida qaarkood dalalka deriska ah iyo sidoo kale ciidamada ee jooga soomaaliya ee howlgalka midooda afrika oo dabcan labada dhinacba markii la eego qoloba ee danteeda gaarka ah ee wadan karto ama ee wadataba in ay u arkaan caqabad ciidamo xoog leh oo soomaaliya oo soo baxo dhismo oo maaragtay wadanka ammaankiisii oo dhan hanta adigu taasi makuu muuqataa
wa waa wax dhici kara maaragtay in maaragtay wasiirkaaba sheegay mashruuca soomaaliya mashruuc bay iska noqotay oo maaragtay ciidankaas meesha jooga faraha badan leh waa tan dhaqaalaha xoogalaha lagu bixinayo haddii intaas nuska la siina nuska yare kun iyo laba boqol ba u qaataabaa laigu yiri askariga oo amisonta ah haddii labada boqol keliya la siin lahaa midka soomaaliga ah waxweyn baa isbedeli lahaa marka waxa weeye taariikhda xusaysa annaga iyo deriskayow wixii dhibaata aan isla marnay xusuustii dhibaatooyinkaasuna weli ma dhammaan baan u malaynayaa oo waa wax baa ka jira waxaa kaloo xusid mudan daniel arab moy madaxweynihii hore ee maaragtay kenya markii uu xilka ka dego isagoo america meel ah maraya ayuu si la yaabla u sheegay in maaragtay ay labada dawladooda dariska ay marna ogolaanayn marna ogolaanayn in maaragtay soomaaliya ay sideeda yaro kusoo noqoto wadwadnaaba u yidhi laakiin wadadayadu waxa weeye raandeeskeedu inay ahaato soomaaliya daciif ah oo qayb qaybsan oo iska soo horjeeda waxyaala noocaas ah taariikhdaas weli ma dhammaan oo haddi taariikhdaas waa waa na hor taallaa si looga gudbana maha ilaahay baa garanaya doctor ibrahim bursulid
haye way adag tahay in lagu qanciyo maskaxda caafimaadka qabta ee qofka soomaaliga dal derisa oo taariikhda aad og tahay ay idinkala dhexaysaa ciidan qaran kuu dhisaya aad bay u adag tahay laakiin dhinaca kale markaad fiirisid guud ahaan taariikhda ciidamada nabad ilaalinta ee adduunka waa ganacsi haddii aanu jirin dawlad dhexe oo aragti fog oo siyaasadeedu ay caddahay ama wax ka qabashada amniga ama ciidan dhiskeeda oo ciidan dhiskuna aanu la soconin barnaamij siyaasadeed iyo mid dib u heshiisiin aad bay u adag tahay in ciidan ajnabiya isku halayn intaas laagna aad ku qabtid isaga laftigiisana uu xataa iska dhaadhici inuu ciidan kuu dhisi karo maxaa yeelay dal walba waxaa haga dantiisa qaran waxaa la yidhaahda national interest oo ugu muhiimsan yahay amniga uu ku xigo dhaqaala dhis kadibna uu ku xigo inuu wax ka qabto heerka uu ka joogo bulshada caalamka tan qaaradda iyo tan gobolka markaas laga wada tirsan yahay waayahay iyadoo marka dalalka deriska farba lagu fiiqin bay waayadan dambe waxay noqotay nidaamka nabad ilaalintaaba mashruuc caadiya oo lacaga laga tabco adiga laftigaaga haddaad ciidan nabad ilaalin kenya ku joogi lahayd ama etoobiya ku joogi lahayd ama jaban ku joogi lahayd ciidan ma u dhisi lahayd adoo ogina intaasoo milyan oo dollar ka samaynaysa way adag tahay in la isku qanciyo aad bay u adag tahay marka haddii adan adiga u dhisteen ayaguna kuuma dhisayaan adigu waxaad ka muujisa rajo wanaag ciidamo soomaaliya oo la dhiso een, waxa haatan ay wado dowladda inay suuragal noqon karto ee, ayna bedeli karaan ciidamadan een, haatan jooga midooda afrika bal haddaad eegto ee, dhinaca kale dowladdii ee, lafteeda waxaa jira gobollo gobollo oo waktigan maamul goboleedyada laftirkeeda wax laga soo een, keenayo ama ciidamada laga kala keenayo ma jirto kalsooni badan oo inta ciidan laga qaado kismaayo ama ciidan laga qaado garowe ama ciidan laga qaado gobolada kale dalka in la isugu geeyo een, muqdisho maamul goboleedyada laftirkooda rajadooda dabcan in badan ma garanaysa waktigan ku suuroobi karto marka haddaad eegto hanaanka maamul goboleedyada ee dalka sida waktigan haatan uu yahay ma kula tahay inay suuro geli karto in ciidamo isku dhafan la heli karo saara haddii la helo eh, eh, rabitaan siyaasadeed iyo siyaasad cad ee ay dowladda dhexe xukuumadda federaalka leedahay waa suurtagal culayska jira waxaa weeyaan in shilin uu ajnabi bixiyey aanu ciidan ku dhisin oo la- ama lasoo tuugsaday ama lasoo shaxaaday ama xataa lagu yabahay oo deeq lagu siiyey ciidan kuma dhiso ciidan waxa dhisa tabartaada inta ay la ekaato haddii rabitaan dhaba uu jiro waxaan ka warqabaa qorshe wasaaradda gaashaandhigga hadda wa- wasiir fiqi wasiirkii ka dambeeyey eh, wasiir maxamed sheekh xasan haddana ah eh, eh, eh, taliyaha booliiska nidaamkan isku dhafka ciidamada qorshe ahaan asaga keena way adag tahay marka in eh, dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada meel dhexe intay isugu yimaadaan inay ciidan isku dhafaan nooca ciidan la isku dhafaayo laftigiisa wuxuu ka soo jeedaa maleeshiyaad beeleed ama muqdisho ha joogeen ama kismaayo ha joogeen ama baydhabo ha joogeen ama garowe ha joogeen haddiise rabitaan cad oo mid siyaasadeeda uu jiro igu heshiisiin dhab ah dalka la geliyo dowladda dhexe iyo maamulada ay si toosa u wada shaqeeyaan hal shilinoo ajnabiga looma baahna ciidankeena dib baa loo dhisi karaa waxa hadda jirana waa la isku shaandhayn karaayo waa waa la agaasimi karaa waa tahay genaraal galaal maxay uga dhigan tahay ee, dal dhisan ama ee, qaramada midoobay iyo adduunkao dhanba laga aqoonsan yahay ee, soomaaliya dabcan hadda waa wadan jira maxay uga dhigan tahay ciidamadii dalkaasi oo soo noqdo awoodeedu yeesha dal ahaan waxweyn bay ugu fadhin lahayd oo maaragtay de haybad haybadda dawladdaba waxaa maaragtay muujiya waxa weeye ciidankayda ciidankeeda Eh, hadday ciidan oo maaragtay maaragtay haybad leh oo dishbilin leh oo oo hubaysan oo habaysan oo maaragtay hadday leedahay dawladdu dawladdu sumcadeedu kor bay jiraysaa nabadgelyadeeda gudaha iyo dibaddana waa waa waa waa waa way- way daafacanaysaa marka wax weyn bay u tahay Eh, haddana w- dhibaatadan haysaa oo dhan waxa weeye oo dawladda iyada daciifka ka dhigaya ciidan bayan lahayna ciidankaas oo ajnabiga ah ayaa uu ciidan ah Hadee, ayagana haatan ma dhihi ciidankaas uu uu- waxun buu sameeyo Eh, Waa tahay.
hawl waa qabteen nimanku runtii Eh, haddayn jiri lahayna meesha kama kuma wada hadal hadalneen qofka ciidan noqonaya maxaa looga baahan yahay een- een in lagu soo xusho oo qofkaasi sharuudaha laga rabi karo een qof ciidan noqonaya maxay tahay looga baahan yahay xilligaagii bal haddaad dib u eegto waqtigii bersamaadkii soomaaliya ciidan xooggan ay lahayd maxaa lagu soo xulan jiray Dee waxa lagu xulan jiray horta lama dhihi jirin yaa qabiil hebel ah haddana dadkao dhan inuu ku jiraaye oo oo way way eh, waa lagama maarmaan bay ahayd marka eh, matalan eh, aniga waxaan joogi jiray qaybta labaatan iyo kowa dhexe boosaaso ayaan as- a- askar ka soo qori jiray xudurna la qori jiray marka yaa reer hab- haydhab- reer baydhabo ah yaa reer xudur ah iyo yaa reer eh, eh, boosaaso ah iyo ma dhehaysid waxaan boosaasaad dhegi jirnay waxaan leenahay maqla maqla labaatan askari baa la rabaa ama konton askari baa la rabaa soo safta marka waa la xulanayaa adigu ka criteria jirta xagga dhirirka xagga maaragtay caafimaadka inuu saacsan yahay waxyaalahaas oo dhan baa laga eegaya marka adoon dhihin qabiil hebel ayaa meeshan jooga askarigana waxaa la rabaa inuu xuquuqna leeyahay waajibaadna leeyahay waa ku hadda gartay.
haddaad ahaa ninka xuquuqdiisa haddaadan haddaadan ballan qaadi karin waajibaadkaasna ma ma ma ma fulinayo waajibaad ka sugtaa waajibaad ka sugi karta male garanaysaa Waayo.
haddii hadda warkan waxaad maqlaysaa laba bilood saddex bilood afar bilood waxba lama siin waa tahay een, haatan haatan haatan haatan xaalka ruuleeya waddadu soo istaagaya zaari wax yar aan soo dhexgalo jenaraalka runtiisna waxaan xasuusin lahaa hadda organigadii in dib loo sameeyey ciidanka ay ku dhisan yahay marka organig oo lagu dhisay oo waxaa kaloo aad uga hadlay organic oo maxaa ka wadaa maxaa waaye macna micnaha ciidanka dhismihiisa waa organic waa waxa waaye ah, af soomaali ahaan i think waxaa lagu yidhaahdaa waa habeesayii maa ka wadaa waa ha inuu dhisan yahay ba- qeybihiisa kala duwan oo dhan inuu dhi- inuu u dhisan yahay hadda marka laakiin waxaa ka maqan runtii oo generaalkana uu ka dhawaajiyey waa daryeelka ciidanka oo dawladdana awood dhaqaale runtii aanay u lahayn ciidankeenna kuwa dagaalamaya oo safka hore ku jira oo maanta la dagaalamaya al-shabaab waa ayaga amisom taageero unbay u yihiin xaqiiqdii marka laakiin kuwa laakiin ma haystaan qalabkay u baahan yihiin iyo daryeelka ay u baahan yihiin sideedaba dawladnimadu waa awoodda iyo haybadda ciidanka siduu hadda generaalka sheegay laakiin hay- ciidankana waxaa loo waa- waa sida ilmahaaga oo kale inaad u dhaqaalayso oo dhaqaalihiisa iyo daryeelkiisa iyo hoygiisa iyo caafimaadkiisa iyo qalabkiisaba aad ah, si aada looga aada looga taxadiro ayaa loo baahan yahay dawladdana xaqiiqdii awooddaas dhaqaale maanta ma laha waxaan marna looga maarmin iskaashi gudaha ah oo gobolada iyo dawladda iyo dibaddana in la helo Waay.
oo ci- si loo helo ciidan awood leh oo hanan kara amniga dalka guud waa yahay mudane waad mahadsan tahay Een, jenaraal galaal haddaan dib bal kugu soo yara noqdo ee dawladdu waxay maaragtay si eh, maaragtay deeqsinimo leh si deeqsinimo leh ay u faraqday eh, garaadihii la bixinayay nooc kasta ha ahaadeene ma garanaysaa waa tahay Eh, urur haddii tiradiisu ay shan boqol tahay waxay sidooda wax- sida caadiga ah boqol kiiba sideetan inay dable ahaataa dable aan alifna lahayn hadda ma dhacayso meeladooda waxaa laga sheegaya nin kabtan ah oo sentari u taagan maxaa jira wax ka wax ka hooseeyaa la waayo marka wa- cilada weyn oo kusoo baxaysa dawladda waxa weeye garaadiha ay faraqday iyo wixii ay sii daysay hadhow sayba ugu soo celi maayo la soo celi karo waa yahay ninkiina gargaara ku raran yahay marka dhibaato wey
maxaad maxaad arrintaas ula jeedeen markaad sameynayseen cabdixakiim qiyo een, haddaan adigu ku weydiiyo su-aashaasi ee wasaaradda gaashaandhigga tan oo arrinta ku saabsan garaada bixinta ayadoon loo loo Gara- meeldayin ha Ah, zahri horta arrintan garaada bixinta wax naga horreeyey waayo oo dagaalkii sokeeye markuu dhacay oo ciidamadii la kala diray kadib ku-meelgaarkii dawladda ah, ah, dawladihii ku-meelgaarka ah lasoo dhisay waxaa bilaabatay rag inay iska labistaan oo de- garaadooyinka ay maaragtay ciidamada ay labistaan ayagoon aan soo marin tababaradii khibradii lahayn Ah, k- ama khibradii lahayn iyo tababaradii loo baahnaa ayagoon soo marin taas waa jirtay iyo garaadooyin la bixiyeyna waa jireen laakiin waxaa ka badnaa kuwii la xirtay runtii kadibna wasaaradda gaashaandhigga hadda markii aan ku-meelgaarkii ka baxnay waxay samaysay guddi dib u eegis ku sameeyey garaadada ciidanka oo dhan waana guddigaas hawshiisa way soo dhameeyeen markii uu wasiirka maxamed sheekh ahaa ayay soo dhameeyeen guddiga waxayna soo saareen nin dad eh, intii saraakiil aheed oo xaq u laheed oo soo martay tababarkii looga baahnaa iyo kuwa iska xirtay garaadaha oo dagaaladii sokeeye ka faa'iidaystay waa yahay waana kuwii oo iska xirtayna meesha waa laga saaray waxaa jooga hadda oo shaqeeya waa dadkii saraakiishii tababarka soo maray ee ee khibradda lahaa runtii waa tahay een, bal laakiin laakiin laakiin laakiin zahra iyo mudane wasiir markaad fiirisid tira koob ahaan ciidanka haddaan ciidan qaran leenahay ee soomaaliya maanta ay tirsata boqolkiiba toddobaatan hal reer buu ka yimid maadaama reerihin kale aysan muqdisho wada tegi karin boqolkiiba labaatan hal reer uu ka yimid maadaama wasiiradii difaaca u dambeeyay ay reerkaas ahaayeen boqolkiiba tobanka soo harayna hal reer buu ka yimid maadaama halkaas reer ay ra-iisul wasaareyaashii u dambeeyey ahaayeen ciidan noocaasa marka maxaa loo sheegi karaa reegsmaayood haddii ay samaystaan guuto reegsmaaya ama reebaydhaba hadday la yimaadaan guuto hal reeroo reebaydhaba Waa- ama reegarow ay la yimaadaan guuto hal reegarowa wa- waxaa loo baahan yahay in ta laga baxo noocan maleeshiyaadka in loo baxo laakiin laakiin doctor Dadkan ibraahimow reer qaran ah.
doctor ibraahimow een, dawladii qabiiladii oo dhan way u dhan yihiin oo waa hab federaala oo dadkii oo dhan golihii wasiirada way ka dhex muuqdaan een, ra-iisul wasaarayaashu hadba way isbedelayeen golaha wasiirada sidoo kale gaashaandhigga marka taasi waxaan filayaa xoogaa dhinaca kale haddaan u dhigna haye cabdixakiim maya waa consernka uu qababa brofesorka waa jira oo horeyna dawladda runtii xamar unbay ka shaqaynaysay oo ma jirin gobolada dalka oo gacanta uguma jirin laakiin laakiin maanta ciidanka aan haysano waa ciidan ka kala yimid meelo kala duwan sida mathalan gedo bay iyo boqol iyo jubbooyinka jub jubbada hoose gaar ahaan iyo gobolada dhexe sida hiiraan iyo maaragtay galguduud waa laga keenay iyo gaal iyo maaragtay gaalkacyada sidoo kale garoowe sidoo kale puntland ciidan oo ay oo aan tiradiisa badnayn ayaa dawladda tababarta ugu qaaday dibadda oo oo dib loogu soo celiyay waan idinku soo noqonaya adinka labadiina awoodii runtii la isugu dhaf dhafi lahaa dhaqaalay u baahan tahay dhulka inuu nabad yahay u baahan tahay waxay u baahan tahay diyaarado ama gaadiid oo ciidankaas la isugu dhafo awooddaasna weli dawladda taag ma haysato oo taageero cid ku taageertana lama hayo waa tahay generaal galaal haye waxaan jeclaan lahaa inaan farta ku fiiqo xataa waagii brisamaadkii soomaalida iyo iyo awoodeeda magaranaysa ama dhaqaale ama iyo baahidii ciidanka isma dabooleyn wax weyn waxaa nala qaban jiray dawlada ajnabi ah oo qarashkeeda iyo iyo qalabka iyo wax walba nala naga dabooli jiray waxaan isleeyahay hadda lafteeda haddaan la helin dawlad weyn oo maaragtay iyaduna danaynaysa mandaqadan in nabad oona ay ka aslaacdo soomaalina ay maaragtay hagaagto haddaan la helin oo soomaali keligeed laga sugo maaragtay in ay ciidanka ay u baahan tahay oo baahideeda runtaa ay ku salaysan inay keligeed dhisato waa adkaanaysaa laakiin laakiin dalka laftiisa taageero caalami ah ama gobol ha ahaato ama hal dawla ha ahaato oo waxaas dawladda gacan ka siiya dawladdana waxaa la rabaa askari in loo qaadayo uganda waa askari waxaas waxa weeye waxay meel ka dhac ku tahay ciidankan ciidankii hore jiri jiray haybadiisii iyo wuxuu lahaa askar maxaad diiwaanahooda waxaa jooga saraakiil xigeentii saraakiishii ciidanka tababari jiraa jooga laakiin dalkii wuu burburay oo gebi ahaanba wixii oo dhan hadda waxaad moodaa in wax la yabyabayo wakhtigan oo wax badan aysan jirin oo sida hore wadanka uusa ahayn mar haddii adinka kaalintiina idna ku jirin soo ma haboono in wax un dawladdu hadda ay maaragtay dib u bilowdo
maya waa haboon tahay waa haboon tahay laakiin waxaan leeyahay askari nin spanish inta loo keenay oo af spanish ku hadlaya oo af ingiriis lagu sii turjubay ee soomaali lagu sii turjubay waxa soo gaara askarigii uu fahmaayaba waa boqol kiiba labaatan ma dhamma marka waxaa ficnaan lahayd intii uganda la geyn lahaa in wadanka gudihiisa lagu tababaro
arrintaas waa jirtay oo runtii laakiin duruufta ayaa keentay dawladdii oo aan meel weyn haysan oo xamar laftigeeda hataa qeyb yar oo meel wax lagu tababaro aanay haysan gacanta ugu jirin oo al-shabaab ay ka talinaysay duruuftaas runtii ay duruufahaas arrintaasoo duruufta keentay maanta waa laga gudbay ciidamadii uganda lagu tababari jiray maanta gudaha ayaa loo soo raray oo waxaa lagu tababaraa dalka gudihiisa xeryaha xeryo kala duwan hadday noqon lahayd harada aljaziira ama beled doogle hadday noqon lahayd adiga wasiir wasiirkii hore gaashaandhigga ciidamo waxaa jira la yidhaahdo danan iyo gaashaan iyo unugyo gooni gooniya oo si gaara u tababaran oo aan ka sida la leeyahay aan ka amar qaadan wasaaradda arrimaha gaashaandhigga dowladda oo iyaga maaragtay goonina u howlgaloo jooga muqdisho marka see isu waafaqayan ciidamadan hadda la dhisayo ee ah kuwan militariga ciidamadaas gaashaan iyo hadday noqon lahayd maaragtay danan waa ciidan danan yaan dhihin ciidamada gaashaan waxay hoostagaan wasaaradda amniga dalka oo waxay ka mid yihiin ciidanka nabad sugidda markii runtii la arkay in dagaalka maanta iyo dhibaatada soomaaliya ku jirto ayaanay ciidan caadi oo conventional ah maaragtay keliya wax ka qaban karin oo dagaalo dagaal argagixiso uu yahay loona baahan yahay ciidan si gaar ah oo xirfadaysan loo tababaray oo arrintaas wajaha in la helo ayaa loo tababaray runtii waana la arkay kartidooda iyo waxa ay qaban karaanna waa la arkay ayaga runtii waxaana taageeray arrintaas dal dalka maraykanka oo aad maaragtay gacan ugu siiyey dowladda in ciidankaas loo tababaro oo dhaqaalihiisa iyo iyo hadday noqon lahayd qalabkiisaba ay taageero xoog leh ay ku bixiyeen runtii marka laakiin zaro sidaad leedahay ma aha oo waxay hoos tagaan wasaaradda ama nabad sugidda ayay ka amar qaataan cid kalena kama amar qaataan maxaa si gaara ayaga loogu tababaro sidaasi aadka ah loogu dhiso micnaha waxaa loogu tababaray waxaa la rabaa inay qabtaan shaqooyin gaar ah oo la xiriira xagga la dagaalanka argagixisada marka runtii waana ciidankaas oo noocaas oo kalena maanta waa loo baahnaa maadaama dagaalka lagu jiro maanta uusan ahayn dagaalkii caadiga ahaa ee loo yaqaanay conventional war oo laba ciidan iyo laba dawladood dagaalamayo aanay ahayn oo lala dagaalamayo dad argagixiso ah oo raba inay maaragtay targetkooda noqdaan shacabka iyo meelaha oo maaragtay softa targetka loo yaqaano in la helo ciidanka noocaas oo kale oo tababaran oo taageerada ay u baahan yihiinna loo heli karo waa tahay doctor ibrahim waxaan siinayaa farax wasiirka waxyar waxaad moodaa inuu inuu inuu ama af afa ku dhufanin ama uu ka yara xishooday qorshaha ugu horreeya ma ahayn in soomaali laga kaalmeeyo oo maadaama aanu dagaalka dagaalkii caadiga ah ee laba ciidan ahayn in ciidan khaas oo noocaan oo kale u tababaran loo baahan yahay keliya wuxuu ku bilowday dana shisheeya oo markay soomaaliya geli waayeen wax ka qaban waayeen ay yidhaahdeen yaa idin ilaalin kara nooc caymis oo la raba in khatarta ugu weyn ay soomaalida ku dhacdo kadib ay ajaanibta soo gaartuu ahaa laakiin dhinaca kale annaga ubana anfacay oo wuxuu noqday bilow noocun ciidan oo oo khaas si gaara u tababaran uu noo noqdo waxaase naga maqan caqligii ahaa in aragti fog ay dowladda dhexe la timaado ay uga faa'iidaysato in si tartiib tartiiba ciidan noocaas oo kale ay dal walbaba waxoogaa ka tababarato qabaa'ilka soomaalida o dhan ay iska wada arkaan oo sidaas wax lagu dhiso waa run in beesha caalamka ay juhdi badan na gelisay oo laga soo raray xaruntii tababarada oo midowda reer yurub ay noogu hayeen oo noogu tababarayeen ciidamada qaranka uganda oo kale dalal khaasan oo asaxaaban ay wax noo soo tababari jireen kulli muqdisho loo soo leexiyey laakiin dhinaca kale markaad ka fiirisid weli tababarayaashii waa ajaanib sida generaal galaal uu sheegay waxaa loo baahan yahay in dib loo soo nooleeyo tababarayaashii sergite la yaqaanay ee afka soomaaliga dadka ku baraay taasna dollar ama euro ka yimid maraykan iyo reer yurub toona laguguma ogolaanayo waxaad u baahan tahay dollar ay soomaalidu keensatay waxaa cad in qof kasta oo soomaaliya oo hal dollar bixiya uu wax badan qaban karo marka waxaan u baahan nahay waxaad moodaa in in shartu ay ka quruntay dowladda dhexe inay la timaado rabitaan siyaasadeed iyo siyaasad cad oo qaabkii amniga amniga soomaaliya loo wajilaaya soomaaliya hal wasiir oo difaac basay qaadaa waa in siyaasada difaaca ay dowladda dhexe dejiso tan arrimaha dibadda dowladda dhexe dejiso maaliyadda ay dejiso sirdoonka ay gacanta ku hayso dowladaha hoosena ay maamuladooda hoose u samaystaan dowladda dhexena ay shaqadeeda u daayaan waata taa halkaa noogu kaadiya governator inay ku fakaraan baa nin walba rabaa inuu madaxweyne noqdo toban madaxweyne hal jamhuuriyad qaada waa tahay wasiirka hore gaashaandhigga aan siiyo waktiga ayaa sii dhammaanaya waxaan jeclaan lahaa inaan kusoo bal gunaanadno sida xal ay ku noqon karto ciidamo kala duwan oo laisu keena sida ay ciidamo qaran u noqon karaan oo wax macnole ay uga soo bixi karaan haye cabdixakiim ciidan qaran sidaan horey u sheegnay saaxiibadeedana ay u sheegeen suurtagal bay tahay in la helo ciidan qaran oo awood u leh inayaan inay hantaan amniga dalka gudihiisa haddii waa haddii dhaqaalo loo helo inuu helo dhaqaalo ku filan oo asaga noloshiisana uu ku daberi karo reerkiisana uu u dhaafi karo oo ay meel kale joogaan runtii dhammaan marka waxay u baahan tahay keliya in ciidamadaas runtii hadda joogo oo ka yimid maleeshiyaadkii hore laakiin naftooda iyo dhiigooda qaaliga u horaya dalkooda in la tayeeyo tababaro dib loogu celiyo oo dishibliinkooda iyo tayadooda laga shaqeeyo isla markaasna daryeelka ay u baahan yihiin la siiyo doctor ibrahim faarax haye waxoo dhanna waxay kusoo wada noqonaysaa muhiimadda ay leedahay in dowladda dhexe ay la timaado rabitaan siyaasadeed keligeedna maahane maamulada kale ay wax kala dhexeeyaan in laga faa'iidaysto khibradda ay leeyihiin dadkii kusoo jiray fiilkan amniga oo generaalla leh oo korneylla leh oo khubaro kala duwan oo fananka kala duwan ee ciidamada leh waxay kaloo u baahan tahay dowladda inay la timaado laba arrimood oo muhiim waa mid kaar soomaalida loo isticmaalo oo ah tawaaduc in qof kasta lala fadhiisto ayadoo la isku dayay in la qanciyo haddana aan la halmaamin hadafkii guud qarannimadii dowladnimadii jidkii loogu socday iyo kaar kale oo ah mid diblomaasiyadeed oo la raba in deriska lagula tacaamulo xubnaha beesha caalamkana lagula tacaamulo ilaa laga kasbado inay ku qancaan dantooda inay ku jirto in soomaaliya ay cagiheeda isku taagto ilaa ciidan rigli ah oo ay soomaali leedahay la helo nabad iyo caano iyo dowladnimo midna looma fadhiyo haddii la beeleeyana imtixaankanaan ku jiraynaa haddaan karno oo qarannimo beegsanana barwaaqaan u baxayna kuwaasi waxa ay kala ahaayeen wasiirkii hore gaashaandhigga cabdixakiim maxamuud fiqi oo jooga magaalada tan washington genaraal maxamed nuur galaal oo isagu ka mid a saraakiishii hore ee ciidamadii hore ee soomaaliya joogana magaalada muqdisho iyo sidoo kale doctor ibraahim faarax bursaliid oo bare ka tirsana jaamacadda nairobi guud ahaana barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo toddobaadkan aynu ku eegnay suurtagal ahaanshiyaha in dib loo helo ciidamo qaran oo soomaaliya ay leedahay oo la dhidbo ayaynu intaasi kusoo afmeeraynaa teer iyo kulanti dambana nabadgelyo
kaasi wuxuu ahaa barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxaa inoo soo diyaarisay inoola socodsiinaysay sahra cabdi axmed halka aad ka dhegaysanaysaana waa washington haatan cashay de waxaan umalnay dhinacii heesaha inagu soo dhowo markaasaan dhinacaaga usoo riixayay maxaad inoo haysaa oo aad tabagaranahay inaad heesaha dhinacayga usoo ruuxayso bal maqalkan muusig dhegaystayaashan ala maqleen iyo codka daba socda
waa hagaag codka dabacsan ee fanaanka nuur daalacay ayaanu kusoo gabagabaynaynaa idaacaddeedii galabnimo maanta oo jimco ah waa caasho ibraahin aadan iyo sahre ciidla nuur oo idinkaga tegaya sidaa iyo galab wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.